galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha sebteembarna waa sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogeena v o a somalycom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada xubnaha aqalka sare ee somalilan
waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey cabdi xaashi cabdilaahi afar iyo afartan cod waxaa ka aamusay laba cod saasuu ugu gudbay santarnimada cabdi xaashi cabdilaahi waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laabmaaye waa soose qaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sowd u celiyaaye aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedi
warbixinno kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxa gargaarka ee qaramada midoobey martin griffits ayaa shalay oo talaado ahayd sheegay in qiyaaso markaasi inuu qiyaasayo in macluuli ay ka jirto gobolka tigray ee dalka etoobiya halkaasi oo ku dhowaad saddex bil ay ku jireen go-doomin taasoo ciriiri gelisay gargaar gaarsiinta gobolkaasi tobankiiba boqol ayaa la geeyey gargaarkii loogu talagalay halkaasi griffits ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reuters mar uu waraysi siinayay in codsigiisu yahay mid fudud oo ah ogolaada in baabuurta xamuulka gargaarka wadda ay gudbaan waxaa kale uu yiri macluusha ay saameyn markaasi oo keliya aysan lahayn balse ay noqon karto in dhibaatadu ay intaasi kasii badan karto isagoo sheegay in xalka keliya ee taagan ay tahay in dowladdu ay tallaabo qaado si gargaarka ugu gaaro gobolka tigray dagaalka tigray ayaa bilowday toban bilood ka hor wuxuuna u dhexeeyaa ciidamada dowladda dhexe iyo xoogaga t p l f ee maamulaya gobolka tigray in ka badan laba milyan oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen halka kumanaan kunna ay ku dhinteen colaadaasi sacuudi carabiya iyo iiraan ayaa mar kale ku kulmay dalka ciraaq sida ay maanta sheegeen ilo wareedyo gudaha ah oo dhowr ah iyada oo ay soo xoogeysteen wadahadalada lagu qaboojinayo xiisada labada dhinac ka dhex ogan iiraan iyo sacuudiga oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr ah oo ka socda bariga dhexe ayay wadahadaladani u bilowdeen bishii abriil markii u horreysay tan iyo markii xiriirka ay kala goosteen labadikuniyotobanka wadahadalada oo ay martigelinayso ciraaq ayaa isku dayeysa inay noqdo kuwa dhexdhexaadiya gobolka waxaana la bilaabay intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee iiraan xasan ruuxaani oo bishii agosto uu bedelay ibraahim ra'iisi wadahadalada ayaa horseeday horumar dhab ah oo ku saabsan amniga gacanka waxaa sidaasi sheega afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan saciid kadib saadex oo saddexiylabaatankii bishii sebteembar hadlayey wadahadaladii u dambeeyey ayaa waxaa xaqiijiyeen in saddex ilo wareed wadahadalada ugu dambeeya ayaa waxaa xaqiijiyay saddex ilo wareed oo ciraaqiyiin ah oo dhammaantood codsaday in aan la magacaabin sarkaal iiraani ah ayaa baqdaad kula kulmay sarkaal sacuudi ah kadib kulamadii ay hore u yeesheen labada dal waxaa sidaasi yiri ilo wareedyo la hadlay wakaalada wararka e a f b sidoo kalena sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq iyo ilo wareedyo ku dhow dowladda ayaa xaqiijiyay kulankaasi iyagoo aanan bixin faahfaahin dheeri ah kadib maalin qubarada ammaanka koongareeska ay kala hadleen qiimeyntooda ku aadan dhammaadka dagaalka ee afghanistan iyo khatarta mustaqbalka ee weerarada argagixisada ayaa waxaa mar kale maanta ku noqonaya saraakiisha dhinaca milatariga ugu sarreysa aqalka koongareeska si ay ugu warbixiyaan guddi kale oo koongarees ah oo warbixin ay ka siin doonaan soo afjaridda dagaalkii labaatanka sano ka socday dalka afghanistan xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin taliyaha ciidamada guud ee maraykanka mark milley taliyaha taliska dhexe ee ciidamada kenneth mackenzie ayaa hortegaya guddahoosaadka ciidamada ee koongareeska maanta shalay ayaa dhegeysigii guddahoosaadka ciidamada sanadku waxay xubnaha guddigaasii ammaaneen go-aankiis oo afjaridda dagaalkii ugu dheeraa ee maraykanku abid uu galo sidoo kalena waxay cambaareeyeen masiibadii isku dhexyaaca ee maalmihii u dambeysay ee afghanistan laga soo baxayay la arkay genaraal mille ayaa sheegay in natiijada kama dambaysta ah ee daalibaan inay xukunka kula wareegto ay ahayd sababo badan oo iskaashaday ama isu tegay mana ahan buu yiri wax labaatankii cisho ee ugu dambeysay ka dhashay cilmi baarayaal ayaa soo heleen xanuunka covid uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar kuwaasi oo u nugleeya in ay sokori ay qofka ku dhacdo daraasadan oo ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan jaamacadda siena ee dalka talyaaniga ayaa muujiyey in fayraska koronaha uu weeraro unugyada soo saara sokorta ama macaanka jirka gaar ahaana bankreska daraasad kale oo ay samaysay maxadka caafimaadka ee well cornell medicine ee magaalada new york ayaa heshay in xanuunka covid uu sidoo kale u weeraro xubnaha sokorta ama macaanka jirka soo saara oo uu ugu horeeyo hormoonka isku miisaama heerka sokorta ee jirka kaasoo marka dambena keena in qofku uu noqdo qof macaan leh ama sokor qaba galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda somalilan balse ka noqonaya ama kamid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya doorashadan ayaa ka dhacday xarunta afisiyoni oo ay ammaankeeda sugayeen ciidamada booliiska soomaaliya iyo kuwa amisom warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdicasiis barrow
lix ka mida koob iyo tobanka kursi ee baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ku matalaya somalilan ayaa waxaa maanta lagu dooranayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ilaai hadda la doortay shan mudane oo ku soo baxay doorashada oo ka dhacaysa teendhada afisyooni kursiga koowaad ee maanta la doortay ayaa waxaa ku tartamayey cabdi xaanshe cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waxaana la tartamaya saciid cumar xuseen kaas oo tanaasulay waxaana cabdi xaanshe cod gacantaa gaaraya afar iyo afartan ruux ku doortay ergadii wax dooranaysay halka laba ka midana ay ka aamuseen sida natiijada uu ku sheegay qadar xariir xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey cabdi xaashi cabdilaahi afar iyo afartan cod waxaa ka aamusay laba cod saasuu ugu gudbay santarnimada cabdi xaashi cabdulaahi
kursiga labaad oo ay ku tartamayeen saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka ee soomaaliya iyo garyaqaan ibraahim ciidla suleymaan ayaa waxaa ku guulaystay codad gaaraya sagaal iyo labaatan cod saalax axmed jaamac halka uu garyaqaan ibraahim ciidlana uu helay labaiyo toban cod kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayey saddex musharax oo kale ah brofesor maxamed maxamuud allabari brofesor cabdi cismaaciil samatar iyo cabdiraxmaan cismaan cali doorashada kursigan oo wareeg labaad aaday ayaa waxaa ku guulaystay cabdi cismaaciil samatar oo ka mid noqonaya xubin ka tirsan baarlamanka cusub ee aqalka sare kursiga afraad ee aqalka sare doorashada ka soconaysa muqdisho ayaa waxaa ku tartamaya wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe iyo cabdikariin maxamed xasan waxaana ku soo baxay cismaan abuukar dubbe oo helay codad gaaraya siddeed iyo labaatan cod halka musharaxii la tartamaya uu helay codad gaaraya toban iyo toddoba ruux kursiga shanaad ayaa waxaa ku soo baxay leyle axmed cismaaciil waxaana u tanaasulay musharaxii la tartamayey doorashada kuraasta kale ee hartay ayaa waxaa laga sugayaa inay shaaciyaan guddiga doorashada ee somalilan goorta lagu qabanayo magaalada muqdisho doorashada kuraasta baarlamanka aqalka sare ayaa waxaa horey loogu soo qabtay maamul goboleedyada dalka walow aan weli si rasmiya loo dhammaystirin cabdicasiis barrow v o a muqdisho sidoo kalena waxaa goordhow soo gabagaboobay doorashada kursiga lixaad iyadoo maalinta berri ah la isugu soo noqon doono xubnaha haray dhinaca kalena qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonada iyo haweenka beelaha banaadiriga ayaa dalbanaya in qaab cadaaladi ay ku jirto ay ku dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose beelahan ayaa xubno ku lahayn aqalka sare faafaahinta warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xubno ka tirsan nabadoonnada haweenka iyo waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka ay u rabaan inay u dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose iyagoona codsaday in doorashadu ay ku dhacdo qaab daahfurnaana si ay ugu soo baxaan xildhibaanno ay bulshada banaadirigu kalsooni buuxda ku qabaan shariif mayow cismaan shariif jeeg oo ka mid ahaa hobolladii hore ee masraxa banaadiriga oo dhowaan ku soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay la tahay inay u dhacaan doorashooyinka kuraasta banaadiriga anigu waxaan maraykanaan deganaa waa la socotiin halka kan waxaan u imid aniga in ay dhacdo doorasho oo cadaalad ah waayo nin kursi iskaga fadhiyo wax matare ah waxna dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba waxba u taraynin aan ka muuqanin shaashadda aan ka muuqanin aan la arkaynin oo isqarinaayo kaasoo kale iyaan rabnaa inaan iska leexino oo mid fiican aan ku bedelno aniga nin odayaan ahay ma u baahni xildhibaan inaan naqda waxaan jecelnahay annaga shan kursi aan ku leenahay baarlamaanka dhanba shan kursi aan ku leenahay si cadaalad in loo qaybsado oo banaandiryaha dhan laga arko meesha ay ka muuqdaan oo voodka ama arti aan la kala harin ninkii wax tar leh oo wax ummadda u qabtay wax noo tilmaami karo wax noo sheegi karo oo ummadda iyo dalka iyo diinta iyo wax u qaban karo waxaa loo baahanya markii xildhawaan aad naqatid oo xildhawaan aad naqatid inaad dalkaada iyo dadkaada wax u qabatidaa la rabaa waxgaradka goobta ka hadlay qaarkood ayaa sheegay in beelaha banaadirigu kuraastoodu aanay ahayn shan oo ay tahay lix kursi sida uu ku warramayo nabadoon xaaji kamaal maki aways tan aqalka hoose beelaha banaadiriga waxaa waaye kuraasta ay leeyihiin lix kursi waa kuraastaas hal kursiga baydhabo la geeyey xataa dulmia lagu geeyey waxaa loogu geeyey ninaa rabitaankiisa lagu siiy rabitaan oo nin madaxweyne u lahay kursigaasna lagu dhaafsiiyey haddana kama harinoo kuraasta banaadirigu ka tirsan yahay waxaan rabnaa lixdaas kursadowlaha raalli ka noqdo in lagu tartamo oo si daafuran loogu tartamo caasho malaaq mahdi oo ka mida ururada haweenka beelaha banaadiriga ayaa ku boorisay guddiyada doorashada iyo odayaasha dhaqanka in la ilaaliyo qoondada kuraasta banaadiriga ay haweenku ku leeyihiin waxaan leeyahay daafurnaan hufan ay ku jirta walaalnimo wadajir ha ku dhacdaan leeyahay kuraasta aqalka hoose bulshada banaadiriga marka bacdamaa aan annaga lix kursi ka keensanay carta lixda meeyadiina la ogaa banaadir in uu ahaa labadii kursioo la dhigay sidii loo kala helay wax ka daahan maleh ama siyaasi ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama oday dhaqan ha ahaado labadii kursi ee la dhigay magaaladan muqdisho kursigii ugu horeeyey dadkii helay baan ahayn haddana carta waxaan ka keensanay lix kursi lixdeenii kursi aan waxba ka dhineen ayaan ka rajaynaynaa dowladda cadaalad inay maaragtay ay wax ku bixiso lixdeenii kursina waxaan ka rabnaa weliba khaasatan aan aniga rabaa labadeennii kursi oo dumarka in loo bandhigo daahfurnaan iyo cadaalad waxgaradka bulshada banaadiriga ayaa dhanka kale ka cabanaya inayan wax matalaada ku lahayn aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waa ka nabadoon kamaal aqalka sare hadda aan leenahay banaadir markaanahay ma ka mid nihi waa labaa nalaga siiy egaas labada nalaga siiyey waxaa ugu war dambaysa baydhaba shir loo aaday baydhaba markii la aado shirkaas loo aaday soo naqashadii labada hawadaa lagu cawo waa dhammaatay banaadir saasay labadaas kursi ay ku waayeen waana macnaa dadaa ka shaqeeyey in ay waayaan kuraastaas mana suurtagelayso aqalka sare haddii annaga aan ka maqannahay haddiiba aan ka mid ahayn israel macnaha boqolkiiba aan ka hayn intaas oo toddoba qofood halgamayaal ay noogu jireen beelaha banaadir inay aqalka sare ay ka maqnaadaan wax qalad waa aan loo baahnayn waa cadaalad daro weyn waa marka marka soomaali keliya isku fiiriso dadka reer xamarka macnaha meeshan dadkan sokoray u yihiin in lagu daro ay macnaha howshaas ay ka qayb qaataan oo macnaha doorashadii aqalka sare annaga aan ka mid naqano beelaha banaadiriga ayaa hoosta ka xariiqay in lagu dulmay nidaamka awood qaybsiga soomaaliya ee afar dhibic shan waxaanay sheegeen in xaqiraadaasi looga bixi karo helitaanka doorasho qof iyo coda sida uu tilmaamayo shariif jaag waxaan cadaalad arkatisiinayna four bont five inaanu dhiro annagoo tira badan dadkii oo maaragtay oo joy la quusiya oo la hiri nus baa tihiinaanu la hiri saas ay tahay waa oggolaanay aan waan ku heshiinay macno male waa laakiin hadda ka bacdi waxaan jecelnahay hal cod iyo hal qafood inuu ilaahay keeno laakiin tiis lix iyo tobanka dhacay taasoo kale ilaaha naga koriyo waa too laga xumaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho halkani waa v o a washington maalintii shalayna madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu leeyahay mas-uuliyadda shaqooyinka dowladda waxaanuu dhinaca kale ugu baaqay in cadaalad loo helo ikraan tahliil faarax oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka nisa oo la la-yahay tan iyo bishii juun lix iyo labaatankeedii faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed salaad madaxweyne axmed maxamed islaam oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamanka jubbaland ayaa bulshada magaalada kismaayo u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona soo hadal qaaday xaaladaha doorashooyinka iyo arrimo kale madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay in dib u dhaca doorashooyinka ay horseedi karto khatar dhinaca ammaanka ahi isagoona ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana uu ka digay in halisteeda ay leedahay carqaladeen uu sheegay in lagu wado arrimaha doorashooyinka waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto ama ay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantay fara yaryar oo miskiina khatar kasta ayay gelaysaa caqabad kasta ayaa ku imanaysa waxaan rabaa inaan caddayna mowqifka jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go'aamadii horey loo gaaray toddobiyo labaatankii may oktoobar kowdii iyo labayo labaatankii august iyo shirarkii kaleba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya golahaasi uu ku matalaya hagitaanka siyaasadda dalka maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta ee wakhtigiisu hadda dhamaada maxamed abdulaahi farmaajo uu wareejiyey uu barnaamijkaasi de sharciyadaydii halkaasi ku waxaysantay waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn ee wadatashiga qaranku go'aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weheliye aan gacanta lagu qabanayn ra-iisul wasaaruhuna shaqo dhinaca la haysta dabada la haysta ma qaban karo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday arrinta ikraan tahliil isagoona ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in cadaaladdu u raadiyo ikraan tahliil ma doorashuu samayn karaa haddii gabadh la dulmiyey oo sarkaaladahayd oo ciidanka nabasugidda ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhi reer qolaa al-shabaab baa dilay oo ilahay war ma anaan dilin dhaqanka dhagu sidaa ma ahayn annagu haddaan dila maalintii baan sheegan lahay ra-iisul wasaarihi uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hadlayaba dabada laga haysto maxaad malaysaa doorashadu qaban karay ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraamna waxay nasli u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ay sabab u tahay inay kashisanto oo bannaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra-iisul wasaaraha tijaaba u tahay isaga laftarkiisa waxaan odhan lahaa ra-iisul wasaarow si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kuugu dhiibtay oo lagugu ogyahay oo kugula shaqaynaynaayo shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kuu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamaddii lahayd ee ciidanku ha qaado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada jubbaland kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada taasi oo sababtay in xoolo badan ay ku leedaan meelo badan oo soomaaliya ka mid a waxaa ka bilowday arrimaha doorashooyinka baarlamanka aqalka sare iyadoona loo diyaargaroobayo doorashada baarlamanka aqalka hoose waxaana khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya uu shakigeliyey arrimaha doorashooyinka oo bulshada soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffits ayaa talaadadii shalay sheegay in uu u malaynayo in gobolka tigray ee ethoobiya ay ka jirto macluul iyadoo ku dhowaad saddex bilood ay xanibaad saaran tahay gobolkaasi ay dagaaladu halakeeyeen ayna ku xadidan tahay ama uu xaniban yahay gargaar loogu talagalay in gobolkaasi la gaarsiiyo waxaana uu sheegay in gargaarkii loogu talagalay boqolkiiba toban uun la geeyey griffits ayaa sheegay in ay dalbanayaan in loo ogolaaday in gaadiidka sida gargaarka uu gaaro gobolkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay wakaalada wararka ee reuters waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan waa in gaadiidkaasi ay dhaqaaqaan ayuu griffiths ku yiri waraysi uu siiyey reuters tani waa mid uu aadanuhu sameeyey waxaana lagu hagaajin karaa ficilka dowladda ayuu yidhi dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka ee etoobiya iyo kuwa jabhadda t b l f oo maamusha gobolka tigrey ayaa qarxay toban bilood ka hor kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyadoo in ka badan laba milyan oo qofna lagu qasbay inay guryahooda isaga cararaan waxa aan saadaalinay in ay jiraan afar boqol oo kun oo qof oo ku jira xaalada u eg macluul halisna ugu jira macluul qiyaastuna waa in haddii aysan helin gargaar ku filan ay macluushu ku habsan doonto ayuu yidhi griffiths oo soo xiganayay qiimaynay bishii juun samaysay qaramada midoobay waxa aan u malaynayaa in wax u eg macluul ay halkaasi ka jirto ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in ay adag tahay in si dhab ah loo ogaado sida ay tahay xaaladda gobolka tigrey sababtoo ah xanibaadaha gargaarka iyo weliba la-aanta shidaal lacag iyo weliba gaadiidka xamuulka xambara ergada ethoobiya ee qaramada midoobay ee magaalada new york ayaa war ay soo saareen ku sheegay in sheegasho kasta oo ah in xanibaado ay jirto ay tahay mid aan sal lahayn waxa ay sheegtay in kooxaha gargaarka ay soo wajahday gabaabsi dhanka gaadiidka ah taasi oo ka dhalatay in inta badan gaadiidkii gargaarka geeyey tigray aysan ka soo laaban darawallada baabuurta xamuulka ee gargaarka u waday gobolka tigrey ayaa ugu yaraan la toogtay laba jeer iyadoo darawallada qaar ee u dhashay qowmiyadda tigrey lagu xiray gobolka diriska ah ee canfarta laakiin qaramada midoobey ayaa sheegtay in markii dambe lasoo sii daayey griffiths ayaa sheegay in gaadiid badan oo tegay gobolka tigrey aysan ka soo laaban taasi oo sii kordhinaysa buu yidhi dhibaatooyinka bini'aadannimo waxa uu sheegay in aysan jirin baabuur sida shidaal oo tegay gobolkaasi ilaa dhammaadkii bishii luuliyo marka hore waxa aan u malaynayaa in aysan haysan shidaal ay ku soo laabtaan ayuu yidhi marka xigana waxaa laga yaabaa in aysan doonayn si kastaba cawaaqibka howlaha bini'aadannimo wax kastaba ha sababaane waa dhibaato ayuu yidhi qaramada midoobey ayaa lix iyo tobankii sebtembar sheegtay in keliya soddon iyo siddeed ka mida afar boqol iyo lixdan iyo lix baabuur oo tegay gobolka tigrey tan iyo labaiyo tobankii juulaay ay soo laabteen talaadadiina barnaamijka cunnada adduunka ee w f p ee xafiiskiisa etoobiya ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in lixdan iyo kow baabuurta xamuulka ee ganacsiga ah ay maalmihii lasoo dhaafay ka baxeen tigrey ayna filayaan in kuwo kale ay sidaas oo kale sameeyaan toddobaadyada soo socda gobolka tigrey ayay qaramada midoobay sheegtay in shan dhibic laba milyan oo qof ama sagaashan boqolkiiba bulshada gobolkaas ay haatan u baahan yihiin gargaar sida ay qaramada midoobay sheegtay baaris lagu sameeyey qaybtii hore ee bishan sebtembar caruurta ka yar shan sano jirka ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad labaatan iyo saddex boqolkiiba ay hayso nafaqa darro halka in ka badan toddobaatan boqolkiiba ee haween gaaraya koob iyo toban kun oo qof oo uur leh amaba naas nuujinaya ubadkooda ay la ildaran yihiin nafaqa darro baahsan marka la isbarbar dhigo tani waxa ay la mid tahay heerkii nafaqa darro ee aan labada kun iyo koob iyo tobankii ku aragnay soomaaliya bilowgii abaartii soomaaliya ayuu yidhi griffiths griffiths ayaa sheegay in si gargaar loo gaarsiiyo gobolka tigrey loo baahan yahay in maalintii gobolkaasi ay tagaan boqol gaadiidka xamuulka ah laakiin waxa uu tilmaamay in toban boqolkiiba oo keli ah ay u suurto gashay inay tagaan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi ay qortay wakaalada wararka ee reuters noo soo koobayay dowladda griiga ayaa sheegtay in faransiiska ay la galeen heshiis ay kaga iibsanayaan saddex ilaa iyo lix maraakiibta dagaalka ah ra-iisul wasaaraha griiga keriakos mitsotakis oo dhinac taagan madaxweynaha faransiiska kulan saxaafadeed oo ay wada qabteen ayaa sheegay in labada dal mas-uuliyada ay ka saaran tahay in ay yeeshaan awood ay ku wajihi karaan khataraha kaga imanaya difaaca dhowaan ayay australia ka baxda heshiis ay hore ula gashay faransiiska warbixin gaar ah oo ku saabsan heshiiskaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawiil ismaaciil heshiiskan oo ku kacaya shan milyan oo dollara tanis waxay ku iibsanaysaa saddex ilaa lix markab oo casri ah noocyada dagaalka waxaana la filayaa in faransiisku farsamaynta maraakiibtaasi dhammayn doono sannadaha labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka shirkadda nevel group oo faransiiska laga leeyahay iyo shirkadda lockheed martin oo laga leeyahay maraykanka ayaa tartan ugu jiray qandaraaska samaynta maraakiibtan tan iyo bishii sebtembar sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii xilligaasi oo griigu sheegay inuu doonayo inuu iibsado maraakiib noocan ah heshiiska ayaa madaxweyne emmanuel macron guul weyn u iyadoo uu dhowaanun ay australia ka noqotay heshiis ku bixi lahaa lix iyo lixdan bilyan oo dollar oo ay hore faransiiska ula galeen iyagoo bedel ahaana heshiiskaasi la galay dalalka maraykanka iyo britain oo mar dambe ku biirtay heshiiska macron ayaa sheegay in heshiiskani yurub uga dhigan yahay xorriyad dhinaca difaac ah oo ay gaar u leeyihiin waxaanu intaasi raaciyay inay ka go-an tahay yurub xor ka ah qaarado kale dhinacyada farsamada difaaca iyo diyaargarowga dagaalada labada mas-uule griiga iyo faransiiska ayaa carabaabay inay deegaanada saaxil bariga dhexe iyo badda mediterraneanka ay yihiin goobaha ay yurub ka samayn karaan howlo milatari oo wada jira dowladaha griiga iyo faransiiska ayaa muddooyinkii dambe isu soo dhowaanayay iyaga oo meel uga soo wada jeestay xidhiirkii ay la lahaayeen turkiga oo meel aada u hooseysa gaadhay griiga iyo turkiga ayay ka dhexdhici gaadhay kadib markii ankara maraakiibta sahamise shiidaalka u dirtay biyo mareeno ay aaminsan yihiin in ay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inuu faransiisku doonayo inuu laba shambirood dagax ku wada dilo tan koowaad inuu kasoo kabto heshiiskii ay kaga baxday australia inkasta oo qarashka labada qandaraas ku baxaya baaxad weyne ay u dhaxayso iyo qodobka kale oo ah inuu culays saaro turkiga dadka sidaasi qabana waxaa ka mid ah cabdiqaadir guuleed oo falanqeeya arrimaha caalamka degana alberto canada aad baa umahadsanta cabdixaafid heshiiskan saddexda markab ay ku iibsatay dalka griigo ayna uga iibsatay faransiiska waxaa laga eegi karaa dhinacyo badan ka ugu horeeyana waxaa weye xurgufta griiga iyo turkiga ka dhexaysa oo markaa faransiiskuna uu hore ugu hiiliyey griiga islamarkaana turkiga aada uga careysiisay saddexdan markab ee dagaalka ah ayaa waxa ay muujinayaan in tartanka hubka ama loolanka hubka ee labada dal ee griiga iyo turkiga ka dhexeeya inuu cirka kusii shareeri karo dhanka kalena faransiiska ayaa u arka guul arintan islamarkaana doonaya dunida inuu u muujiyo inka ganacsiga maraakiibta iyo iyo diyaaradaha ay weli ay saameyn ku leeyihiin dunida islamarkaana aanay waxba u dhimin heshiiskii dhowaan ay uga baxday australia ee konton iyo lixda bilyan oo dollar ahaa ee maraykanku uu la wareegay arintan ayaa la sugayaa bal sida ay uga jawaabaan turkigu markii ay xorguftu uu soo kala dhex gashay griiga iyo turkiga faransiiska ayaa u diray ciidamada badda griiga oon haysan maraakiib casri ah koob iyo toban markab oo ay ku ilaaleeyaan badda ilaa waagaasna labada dal waxa ay si wada jira u sameynayeen dhoolatus ciidan oo isugu jira badda mediterraneanka cirka iyo barigaba sanadkii aynu soo dhaafnay griiga ayaa sheegay inuu faransiiska ka iibsanayo siddeed iyo toban diyaaradood oo dagaalka ah nooca loo yaqaano rafale jiilkooda afraad qiimahooduna uu yahay laba dhibic shan bilyan brofesor magaciisa la yidhaahdo demetris kairidis oo griig ah kuna takhasusay xidhiirka caalamiga ah ayaa sheegay in heshiiskani aanu ahayn oo keliya hub la kala iibsanayo laakiinuu yahay heshiis istraataji ah oo xaaladda bariga badda mediterraneanka wax badan ka bedelaya faransiisku waxa uu ka hortegaya ayuu yidhi khatar gobolka ka jirta waxaanu la samaysanay heshiis difaac haddii xaalad inagaga timaado gobolkana waxaana garab taagan dal haysta hubka nukliyeerka ahna xubin golaha ammaanka ee joogtada ah ayuu brofeseerkaasi hadalkiisa raaciyey cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobadeedin kusoo maqan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna madaxa gargaarka ee qaramada midoobay martin griffits ayaa shalay oo talaado ahayd sheegay inuu qiyaasayo in macluulo ay ka jirto gobolka tigray ee dalka etoobiya halkaas oo ku dhowaad saddex bil ay ku jirtay godoomintaasoo ciriiri gelisay gargaar gaarsiinta gobolkaasi toban boqolkiiba ayaa la geeyey gargaarkii loogu talagalay gobolkaasi in uu gaaro griffits ayaa u sheegay reuters mar ay waraysi la yeesheen in codsigiisu yahay mid fudud oo ah ogolaada in baabuurta xamuulka ee gargaarka wada ay gudbaan waxaa kale oo uu yiri macluushani waxa ay tahay mid markaasi ay dadku sabab u yihiin waxaana wuxuu yiri dowladdu ay qaadi kartaa tallaabo markaasi lagu gudbiyo gargaarkaasi sacuudi carabiya iyo iiraan ayaa mar kale ku kulmay ciraaq sida ay maanta sheegeen ila wareedyo gudaha ah oo dhowr ah iyada oo ay soo xoogeysteen wadahadalada lagu qaboojinayo xiisada ka dhex ogan labada dal iiraan iyo sacuudiga oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowra oo ka socda bariga dhexe ayay wadahadaladani u bilowdeen bishii abriil markii ugu horreysay tan iyo markii xiriirku ay kala goosteen labada dal labadii kun iyo lix iyo tobanka wadahadalladan oo ay martigelinayso ciraaq oo isku dayeysa inay noqoto dhexdhexaadyaha gobolka ayaa waxaa la bilaabay intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee iiraan xasan ruuxaani oo bishii agost uu bedelay ibraahim ra'iise wadahadalladan ayaa horseeday horumar dhab ah oo ku saabsan amniga gacanka waxaa sidaasi sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo saciid kadib maalina ay qubarada milatariga koongareeska kala hadleen qiimeyntooda ku aadan dhammaadka dagaalkii afghanistan iyo khatarta mustaqbalka ee weeraro argagixiso ayaa waxay mar kale maanta ku noqonayaan saraakiisha dhinaca milatariga ugu sarreysa dalkan aqalka koongareeska si ay uga bixiyaan warbixin ay siinayaan guddi kale oo koongarees ah oo ku aadan afjaridii dagaalkii labaatanka sano ka socday dalka afghanistan xoghayaha difaaca mareykanka lloyd austin taliyaha ciidamada guud ee mareykanka mark mille iyo taliyaha taliska dhexe ee ciidamada kennet mckensi ayaa hortegaya guddi hoosaadka ciidamada ee aqalka sanadka maanta shalay ayaa dhageysiga guddi hoosaadka ciidamada sanadku waxay xubnaha guddigaasii ammaaneen go-aankii lagu soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa abid ee maraykanku uu galo waxay sacambaareeyeen masiibadii isku dhexyaaca ahayd ee ka dhalatay maalmihii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka cilmi baarayaal ayaa helay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar uu xanuunku ku dhaco kuwaasi oo u nugleeya in qofku macaan ama sokore ay ku dhacdo daraasadan oo ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan jaamacadda siena ee dalka talyaaniga ayaa muujisay inuu fayraska koronaha uu weeraro unugyada soo saara sokorta jirka gaar ahaana bankriska daraasad kale oo lagu sameeyey jaamacad kale oo ku taala new york ayaa iyana heshay in covid sagaal iyo toban uu sidoo kale weeraro xubnaha sokorta jirka isku miisaama halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington dalka jarmalka waxaana weli kala caddayn qofka noqon doona hogaamiyaha xiga ee dalkaasi dhaca galbeedka yurub kadib markii natiijadii kasoo baxday doorashadii axaddii dhacda ay muujisay in xisbina uusan helin aqlabiyada waxaa hadda socda wadahadalla ay xisbiyada waaweyn la yeelanayaan asxaabta yaryar si ay usoo dhisaan dowlad wadaag ah warbixintan waxaa london nooga soo diray henry richwell waxaa soo koobaya waryaheena nuur xasan nuur
xisbiga social demokratiska ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka soo hooyeen doorashada guud kadib markii ay iyagu heleen codadka ugu badan taas oo ah lix iyo labaatan boqolkiiba hogaamiyaha xisbiga olaf sholts ayaa sheegay in codbixiyayaashu ay siiyeen awood ay ku soo dhisaan dowlad
waxay xoojiyeen saddex xisbi ka social demokratka xisbiga cagaarka iyo ka dimuqraadiga xorta ah sidaasi darteed tani waa awood cad oo ay muwaadiniinta waddankanina siiyeen saddexdan xisbi waa inay soo dhisaan dowladda soo socota laakiin xisbiga christian democratis ee angela markel ayaa natiijada ka soo baxday doorashada ay muujisay in keliya uu laba boqolkiiba ka hooseeyo xisbiga mucaaridka hogaamiyaha xisbigan akmin lasjet ayaanan rabin inuu quusto dagaal la'aan Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either of the big parties is entitled to say which parties they...
axsaabta yaryari waxay si toosa u sheegeen in xisbiyada waaweyn uusan midkoodna ku khasbaynin inuu sheego cidda uu wadahadalka la bilaabi karo sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in xisbiyada kale ah kan dimuqraadiyadda xorta ah iyo kan cagaarka ah ay yihiin kuwa leh go'aanka ugu dambeeya ee soo dhisidda dowlad isbahaysi ah labaduba waxa ay sheegeen inay u furan yihiin ikhtiyaarkooda oo ay ciddii ay rabaan la soo dhisi doonaan xukuumad wadaag ah annalina pircock waa musharaxa xisbiga cagaarka ah ee hogaamiyaha jarmalka Die großen Volksparteien haben äh, in diese Bundesregierung getragen werden und daher ist es waxay tidhi labada xisbi ee ugu waaweyn khasaaro culus ayaa ka soo gaadhay doorashooyinkii dhowaa waxaa hadda loo baahan yahay awood cusub oo ku soo biirta dowladda waqtilxaadirkan waxaa loogu yeedho nalka samaafaraha oo ah isbahaysiga u dhexeeya social democratska kan oranjiga ee free democrats iyo kan greeniska ama cagaarka ah ayaa u muuqda in ay si dirqi ah ku soo dhisi doonaan dowlad taasi waxa ay suuro gelin doontaa in olaf sholz uu noqdo hogaamiyaha soo socda ee jarmalka hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda wakhtigeedu dhammaadka yahay ee wadaagga ah sholls waxa uu soo noqday duqa magaalada hamburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn jarmalka ilaa sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii axel shroder waa weriye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee dalka jarmalka
olaf sholz gebi ahaanba ma aha nin soo jiidasho leh sida angela merkel oo kale ayay yar tahay soo jiidashadiisu oo labaduba taas way wadaagaan waxaana dhici karta inay taasi fursad u noqoto si uu u noqdo chancelorka jarmalka sholts waa nin mar walba diyaarsan waxa uu hayaa fikrado taasina waa mid u mudan yahay in lagu ammaano gaar ahaan siyaasadda xisbigiisa taasoo ka dhigan inuu leeyahay jadwal shaqo marka laga eego arrimaha gudaha jadwalkaasi waxaa ka mid ah inuu sare u qaado lacagta ugu yar ee mushaarka muwaadiniinta inuu dhiso guryo badan islamarkaana uu dib u qaabayn ku sameeyo lacagaha howlgabka arrimaha dibadda sholsi uma qorshaysna isbeddello waaweyn waa kan olaf sholz mar uu ka hadlayey siyaasadda jarmalka ee uu rabo in uu dhaqsaba la shartago haddii uu noqdo hogaamiyaha jarmalka
mowduuca ugu horreeya ee siyaasadda jarmalku waxay noqon doontaa qaabaynta midooda yurub oo xoog leh isla markaasna leh madax bannaani ballaadhan haddii ay taasi dhacdana waxay saamayn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadda caalamiga ah ee siyaasadda dalka jarmalka bahwadaagta neto muhiimad weyn ayay u leedahay haddii aan nahay jarmal dowladdaasina waa mid aan anigu hogaamin doono hase yeeshee dowladda uu hogaamin doono sholls ma ahan mid la hubo ilaa xisbiyada uu xafiiltanka kala dhexeeya ay kaga heshiinayaan soo dhisidda dowladda wixii intaasi ka horreeya waxaa kursiga dalka looga arrimiyo baaqi ku sii ahaan doonta angela markel waxaanaba dhici karta in talada ay sii hayso toddobaadyo ama bilooyin warbixintii waryaha v o e da henry richwell waxaa noo soo jeedinayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o e washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho nooga soo diray
muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa arrintaasina waxay soo martay maraaxilo kala duwan oo kolba heer soo joogtay waxaase weli maqan qaabkii gobolka banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaaddiisa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel arrinta gobolka banaadir horeyse ilaa dambayso sagaal iyo labaatan sanaa laga joogaa burburkii dowladii dhexe gobolka banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisaan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maarata maamul samaystaan waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dowladii jirin baa jirtay oo dhowr iyo labaatan sana ah oo shacabka muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafada xaafad u gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oy dhahaan war annagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadira aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dowladdii noogu timaada markaa muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala ha noqoto fakerkaas raggii odhan lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan waxaa laga sugayaa un dowlad wax kuu samaysa dowladna wax u samayn mayso haye baasto anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya waa shacab ka kooban soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil shacbiga noocaasihi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka sagaashankii markii dowladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa cali mahdi maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasiya ha noqdee weligeed muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayin arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka soomaaliya federaalkahay ku qoran yihiin mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meelmarinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisi oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaasa weeye marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab ma leh waxaa iska leh dowladihii soo jiroo dhan baa iska leh labaatan sannadood oo u dambeyday shan madaxweyneha la dhiso min afar sannadood ah shantaa madaxweyne oo u dambeeya maxamed cabdulaahi farmaajo meeqaamka gobolka banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu odhanayaa waa inay caddaysaa dowladdu marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn nabadoon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka banaadir arrintiisa ay ka socon la'dahay shacabka muqdisho inaan dowlad wax u qabanayn waa ogyihiin inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo baxildhibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta la eg baa inaga baxa dalkeenniina gobolkeenniina wax kuma qabno wadda xataa nalooma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunkaa qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yidhaahdaan oo tashadaan ay yidhahdaan war dowladu wax inoo qaban maysa yaanu ka sugaynaa wax ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisayo dowlad wax u dhisaysaana tii horena uma dhisin tu dambe oo imaatana u dhisi mayso markaan waxaan leeyahay shacbiga hadduunan hadlan sidaa unbuu ahaanaya dulligaanbuu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryaqaad waxaa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeenna laga qaado soomaaloo dhan ku nooshahay oo xadaynayo madaxweynihii hore galmudug sideed iyo tobankii waagii la ahaa gobol in laba iyo toban gobol muqdisho dhaqaalaheeda lagu maaratay lagu kabi jiray anna aan hadda ogahay oon dhex fadhiyo in soomaaloo dhani isugu timid oo dhaqaalaha halkaa ka soo baxa mucaawino dibad laga helo mooye aan dowladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay intay istaagaan yidhaahdaan dowlad wax ma noo dhisaysaa maya annagaa dhisanayna cidna xabad kula dhici mayso inay golahoodii degaanka samaystaan inay maqaamkoodii muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dowladi inta u timaada xabsi ku guri mayso xabadna la dhici mayso faraha looga qaadi laha dowladduna meesheeday deganaanaysaa oo xafiis kasta oo wasaaradi leedahay meesheedu ahaanaya marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma melihi shacabku soomaali maaha waxaan ku dhaliilayaa oon ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxaa u liitaa layidhi matashade iyo matashiishe iyo matoshe saddexdiiba waa ka maqan yihiin shacabka banaadir waxaan leeyahay walaalayaalow na kaciya aan tashanno waxayna aan dhisno golaheenna degaanka annagu aan dhisanno cid gacmahaynama hayseen baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay ka cagajiidayso arrimaha ku aadan matalaaddii uu yeelan lahaa gobolka anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqi laadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaalla oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba soco waayaan si wax u socdaan si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daawaysaa ma soconayo saddexdaa milyan ee ku nool caasimadii dalka ee soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqotaa suurtagal maaha ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda nin ku ammaanan oo maanta la odhan karo waxbuu qabtoo waa tegay ma jiro dhaliisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horu socod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimadii dalka loo samayn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo saddexda malyane matala in loo samayn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nooloo tiradaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mida waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadee
xubinta dooda gaaban ee xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed baarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal shaki kuma jiro ereyada af soomaaliga intooda badani inay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadkuna qayb ahaan markuu reer magaaloobay ereyadaas lagama maarmiine waa lala soo guuray maantana iyada oo tiro yari ay asalkooda u warhayso ayaa lagu hadlaa qaar ka midihii ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya guyaashii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatannadii warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku sal leh kuwaasoo macno cusub oo kuwoodii hore aad u salsallaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga erayadaasi afka way u roon tahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinayaa fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeedda iyo waxa ay daaran tahay erayadaas waxaa ka mida biyadiid oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af soomaaliga ku hadasha goor habeena ayaa waxaan dhegaystay weriye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu nairobi ka ognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer kenya ah oo mid kale oo wasiir isla dalkaas ah si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaara ah ku waraysteen markaas buu sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo weriyihii dhacdadaa tabinayay ayaa wuxuu warkii ku soo gebagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyo diido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raaligeliyo weedhu ma xuma siduu weriyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad ereyga raad raacdo waxaad sidan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan gaar ahaan iskinka oo geela iyo lo-da lagu magacaabo balaan faahfaahiyo tusaale ahaan geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keenaa darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oombaxo hase ahaatee isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbaynoo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa maxaa ugu wacan haddaad is leedahayna jawaabtu waxay tahay waxaysan dulqaad u lahayn waxa geela kale uu dulqaad u leeyahay waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay markaas bay geeljaruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan dabadeedna darka ku duwaan markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarrada uga buuxsataa hashaas iyo kuwa la-anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa sida muuqatana waa diidmo aan sii ridnayn aan sabab weyn lahayn wax yar kadibna laga soo noqdo ereygaas biyadiid ayaa haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad siddeetan sano muddo haatan laga joogo gabay uu tideeyey allah u naxariistay maansayahankii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray waxay ahayd seben colaado ba'an la soo maray seben reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ingiriiska ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan awgood xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kala yaacii waayadaas qoysaska ku xantiirayna ma yarayn berigaas ayuu samatar geeloodii ku mintiday oo col iyo baylahba uu kaga gadaanaaday beri dambe oo colaadihii inta laga soo doogay la yara xasilay ayuu gebiyey wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qura ku waayey waa gabay uu ku qeexayo siyaalaha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xado iyo cadowga inuu qaado doonaya gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatar inoogu qeexayaa siduu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubayo halkaasoo ereyga biyadiidku uu ku jiro wuxuu yidhi iyadoo cishaha loo saftaan dhir u suryeeyaaye sumucaan awaaraha dhigtaa samac idhaahdaaye saadaasha waagoo bariyey baan soo candidiyaaye sannad iyo bar bay soo dhexdaa say sodcaal tahay subaxii dambeetaha nugaa laga salaamaaye ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisiiye sidkahan jeclaa iyo halaan sir ugu yeeraaye anigoo sulluqan baan biyaha gacanta saaraaye waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarka iyo keliyaha suunka kala jiido salaan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaay biyadiidka biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay waa soo siqaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sowd u celiyaay aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedi sidaas awgeed wariyaha waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raaligeliyo taas ayaana ila dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyo diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raaligeliyo maxaa yeelay diidista iyo biyodiidista diidista ayaa culus iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo idaaja halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha codka ee banaxariistii jannaha ka waraabiya cabdi cali baacalwaan iyo fanaanada hiba nuura heestii nagaadi
awoynur inaga uu kuwada nuul cawoynur inaga uu kuwada nuul cawoynur inaga uu kuwada nuul cawoynur inaga uu kuwada nuul nafa dhalad ayaan yo lucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaaliyo wiil lucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nasti lagu negaadi wiilkii lagu nasti lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool onoqona qayrkood kuwa ugu nasiibro nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin nafa dhalad ayaaliyo ilucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaaliyo ilucaana iyo wiil la iyo wiil lagu naste lagu negaade reerkii lagu naste lagu negaade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
wada jireen nabadgalo allahyo naga yeel heestii nagaadi cododka macaan ee cabdicali baacalwaan iyo hibanuura waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawo mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo